kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ee meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni martida microfonka dowladda federaalka soomaaliya ayaa heshiisyo milatari iyo heshiisyo caadi ah la gashay dhowr dowladood oo kala duwan wadamadaasi waxay isugu jiraan dalal muslim carab iyo afrikaanba leh dalalkaasi laakiin qaarkood xiriirka ka dhexeeya ma fiicna wadamadaas waxaa ka mid a etoobiya turkiga sacuudiga imaaraadka carabta iyo masar tan iyo intii etoobiya iyo somalilan heshiiska isafgarad galeen dowladda federaalk soomaaliya waxay gashay dadaal ay ku daadifaynayso heshiiskaasi isafgarad barnaamijkeena martida microfonka ayaynu ku eegeynaa heshiisyadaasi ay gashay dowladda federaalk soomaaliya waxaana inoogu marti ah axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole axmed marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfonka aad baad umahadsanta walaal waan dhawahay adiga oo bal marka hore soo koobaya axmed wax nooga sheeg inta aad ka og tahay heshiisyadan ay soomaaliya la gashay dalalka dhowrka ah intaan ka ognahay heshiisyada soomaaliya ay gasha runtii way badnaayeen kuwana hadda waktigii soo baxday khilaafka etoobiya qaar ayaa la saxiixay qaarna waxaa la saxiixay ka hor oo lagala saxiixday sida wadamada sacuudi carabiya iyo turkiga oo ahaa laakiin dhammaan heshiisyadaas hore waxay ku salaysnaayeen tababarka ciidamada iyo taakulaynta qalabka ciidamada in soomaaliya laga caawiyo soomaaliya waxay heshiisyo la saxiixatay dalal aan iyagu isku sal bannaanayn waxaa ka mid a turkiya sacuudiga imaaraadka carabta iyo masar sidee ayaad is leedahay way isugu wadi kartaa dalalkaasi runtii heshiisyadaanu faa'iidana waa leeyihiin khasaarana waa leeyihiin marka aad fiiriso wadamada soomaaliya heshiisyada la saxiixatay ma u ekaa heshiis laga fekeray oo cilmibaaris lagu sameeyey oo lagu saleeyey labada baahi ee labada wadan oo ama wadankeena soomaaliya ha noqdo oo runtii post conflict ah oo dagaalla sokeeya ay soo mareen al-shabaab ay soo mareen baahina u qaba in amnigiisa oo caawinaad u helo maadaama ay soddon sano saarneed xayiraadda hubku ay saarneed inay baahi u qabaan oo waddamada kaleeta ay ka caawiyaan qalabka militariga ha noqoto traininka ha noqoto iyo horumarinta dhanka militariga laakiin haddana waxaa moodaa dhanka kale in waddamo aan heshiis ku ahayn diblomaasi ahaan heshiis ahayn territorial dispute ka dhexayso sida masar iyo ethoobia oo kaleeto oo aysan sheer ku noqon karin ammaanka soomaaliya si lamida turkiga iyo imaaraadka oo labadoodu aan soomaaliya wada qaadi karin meelahaaso dhan marka waxaa moodaa inay riski ay wadato sababtoo ah oo soomaaliya ay noqoto odo ay noqoto meeshii laisku dagaali lahay ama wadamadaas raasanaya oo aysan u furnayn kanaal caadiyo isku dagaalaan inay soomaaliya u noqoto bartii ay ku dagaalami lahaayeen halka ay ka shaqay lahaayeen baahida soomaaliya qabto oo ah runtii in ammaankeeda lagala shaqeeyo al-shabaab lagala shaqeeyo protection laga helo wadamada qaarka hadda ethoobiya oo kale marka la fiiriyo iyo turki iskuma xuma at the same time soomaaliya ayaa keenaysa oo dhibaato dhexdeeda keenaysa oo ah soomaaliya oo rabta protection ka rabta iyo in baddeedii laga difaaco etoobiya etoobiya iyo imaaraadka oo ku daga etoobiya iyo waddanka la yidhaahdo egypt oo iyaguna ku dagaashan marinbiyoodkooda ku dagaashan webiga niil dhammaan waxaaso dhan marka soomaaliya waxay noqonaysaa meel furan garoon lagu dagaalamo oo siyaasiyan iyo diblomaasiyan iyo khilaafyadii waddamadaasoo dhan in loo soo rara ahmed riskigaasay wadataa laakiin soomaaliya waa dal baahan laakiin axmed meel laohan kara dhinac laakiin meel laohan karin axmed ee dhinaca kale ee soomaaliya ee waddamadaas heshiisyada ay la gelayso inay midba wax gooniya kula heshiin kartaa waa mid dhici karta dabcan dabcan baahi ayaa jirta baahiduna waxaa waaye dhan dhaqaaley u baahan tahay dhan militariya u baahan tahay dhan maaragtay alliancey u baahan tahay laakiin marka turki la fiiriyo iyo masar oo kale markii la fiiriyo masar heshiiskeedi waxaa moodaa in aad iyo aad runtii dowladda soomaaliya ugu degdegtay sababta ethoobiya wakti badan hadda ethoobiya dhulka ay ku jirto soomaaliya marka la fiiriyo koonfurta soomaaliya ethoobiya waxay qayb ka tahay midooda africa ay qayb ka tahay oo runtii la dagaalanka al-shabaab qayb weyn ay ka soo qaadatay ilaa dowladnimadii ay xamar timid hadda la joogana ama markii la fiiriyo baydhabo iyo gobolka gado iyo dhammaan xataa ciidamo ka sarreeya oo aan ka mid ahayn amisom ayaa jooga marka masar sababta loo aado waxaan u malaynaa marka in aad iyo aad looga degday maadaama dadka soomaalida aho ay social media iyo waxyaalahaasi ay ku faafiyeen berigii etoobiya ay heshiis kala saxiixatay somalilan waxaad moodaa inaan laga fiirsanayn oo la yidhi haddii etoobiya tilaabadan qaadda annaguna tilaabadanaan qaadayn laakiin dhanka sacuudi carabiya iyo imaaraadka iyo qolooyinkan kaleetoo dhan soomaaliya waxaad moodaa inay ka raadisay baahi dhaqaale inay ka raadisay oo dhanka ciidamada uga raadisay tababare inay uga raadisay danaheeda marka inay la kaashato waddamada ay saaxiibada yihiin oo gobolkana ceeb maaha laakiin waxaa moodaa waktigan hadda in aan laga fakarin oo siyaasadda arrimaha difaaca ama ha noqoto la taliyaha madaxweyneha ha noqoto ama wasaaradda difaac ha noqotee inaysan dhammaan ku salaysnayn wadamadaas ilaa toddoba dal heshiis lala saxiixday in one year waxaad moodaa arrin oo khubarada arrimaha amniga ama khubarada maaragtay wasaaradda difaacu inaysan aad uga tashanin oo wadamadii loo fududeeyey sababtoo labada wadan waa inay wax kala faa'iidaan wadanka wiigga ah waxyaalaha uu faa'iida waxay tahay kuwi matigaas inuu helo qalab inuu helo wadankana strategical benefit waa inay labadoodii ka helaan marka in one month oo two months in heshiisyada la sixsiixay waxaad moodaa in aad iyo aad aan looga fiirsanaa moodaa badanaa waa tahay labadii heshiis ee u dambeeyey ee dowladda federaalka soomaaliya gasho waxay la gashay masar iyo turkiya hore dabcan heshiis dhinaca ammaanka ah ayaa turkiya iyo soomaaliya ka dhexeeyey laakiin intii is-afgaradkii heshiiska somalilan iyo etoobiya uu soo baxay ayaa labadan heshiis ee u dambeeyey ay dhaceen maxaad intee ayaad isleedahay qayb ayay ka tahay in ay soomaaliya heshiisyada gaar ahaan masar iyo iyo turkiya ay la gasho oo arrinkan uu ku aadan yahay wadanka wadanka la yidhahdo turkey iyo ethoobiya iyo ethoobiya xiriir ayaa ka dhexeeya sida waxay kala gataan diyaaradii hadda barakdaar oo dhan way way ka gateen waxay qayb ka ahaayeen diyaaradahaasu dagaalka lagula galay tigray lagula galay etoobiya runtii iyo masar heshiisyadooda turki iyo iyo iyo masar markii la isbarbar dhigo faa'iido weyn waxaa dadka soomaaliyeed ugu jirta wadanka turkiga waxyaalaha hadda bays weyn ay ku leeyihiin soomaaliya ciidamada gorgor oo tababarka ugu weyn soomaaliya qaba turki ayaa siisay yacni calaaqaadkooda wakti soomaaliya laga sii jeestay kusoo jeesteen marka waxaan is leenaha wadankan la yidhaahdo masar waxa loo aaday waxay ahayd qaab aan aad looga fakarinin qadaf waxay ahayd siyaasadeed oo lagu xumaynayay ethoobiya wadanka turkiga wuxuu awoodaa lababa wuu awoodaa awood waxa waaye inuu qaab diblomaasiyadeed ku xaliya maadaama ay saaxiib yihiin ethoobiya inuu qaab diblomaasiyadeed ay ku xaliyaan oo lagala hadlo abi axmed inuusan ku xadgudbin dhulka soomaaliyeed uu ku xadgudbin dowladda soomaaliyana runtii uma diidanayn haddii uu maro wadiiqada internationalka oo relationka caadiga ama ganacsi ha noqoto ama dekeda madaxweynaha soomaaliyana wuuba sheegaba inaan waxba loo diidanayn wadamo kalena ay ku jireen dowladdii ka horreysana afar dekedood oo ay kilaystaan ethoobiya oo u galaan maaragtay ay ka dhigtaan goob ganacsi ay ka dhigtaan dowladda soomaaliya wax ka faa'iido kana wax ka faa'iido integration ah looma diidanayn laakiin waddadu waxay tahay ay mareen aa waddo qaldaneed marka taas turkigu waxaa laga yaabaa inay ku ay ay ay ay ay arrintaas qaab diblomaasi u xalli lahaayeen masar waxaan is leenahay haddii la keeno soomaaliya ethoobiya waxa waaye wakti ku qaadan mayso inay ayaguna intay ka baxaan baydhabo iyo deegaanada hadda ay joogaan oo al-shabaab kala dagaalamayaan al-shabaab la wareegaan oo ay dhahaan waxaan ku difaacno soomaaliya ma lahan soomaaliyana muqdishona meesha go'doon gasho marka riskigana waa wataa faa'iidadana waa wataa faa'iidada waxaa weeye inay alliance gobolka dhan hesho oo soomaaliya laga caawiyo ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto gobolladu ay ka caawiyaan ama dhaqaale ha noqotee dhanka kaleetana masar iyo ethoobiya inay ka dhigtaan goob ay ku dagaalamaan soomaaliya taas riskiga ayay leedahay isleeyahay waa tahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir huruuse isaga oo saxeixay heshiiskii amni ee soomaaliya ay la gashay sacuudiga waxaa lagu xusay in heshiiskani uu muhiimad gaara u leeyahay xilligan dalka soomaaliya maxaa laga wada hadalkaas muhiimadda sidaad la socotad sacuudi carabiya awood uma lahan adduunyadan wadamada ama africa ha noqoto ama bariga dhexe ha noqoto awood military oo ay ku caawisay welima aysan soo marin soomaaliya ma noqonayso wadankii ugu horreeyey oo ay ciidamo inta u dirto ka caawiso laakiin ethoobiya waa wadan dhaqaala haysta waa wadan aan sheergarayno runtii values tira badan aan sheergaraysno sida diiniyan ha noqoto jaamicatul carab ha noqoto saaxiibtinimada kale ha noqoto sacuudiga ayaad ka wadaa ha sacuudiga ayaan ka wadaa dhammaan waxaasoo dhan marka waxaa laga yaabaa inay qaab dhaqaale ay ku caawiyaan ciidamada federaalka soomaaliya maadaama cunaqabataynta hubka laga qaaday tinacafinta dowladda soomaaliya laga qaaday inay ka taageerto dhanka caawinaada dhaqaalaha ama mushaaraadka iyo tababarada iyo inay bixiso laakiin laga rajayn maayo sacuudi carabiya inayta ciidamo soomaaliya usoo dirsato bays ka furato ay ama difaacdo xaduudeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda inay difaacdo kamaana sugin marka ujeedka ugu weyn oo ra-iisul wasaaraha wasiirku markaas uu magacaabay waxaa laga wadaa aan is leenahay in ay ka caawiso dhanka dhaqaalaha militariga soomaaliya iyo ammaanka soomaaliya waa tahay axmed taniya intii uu soo baxay heshiiskan is-afgarad muuse biixi iyo abi ay kala saxeixdeen dowladda federaalka soomaaliya sidaanu ka warqabno dadaalo badan ayay ku bixisay beesha caalamka ayay la hadashay ma ma kula tahay inay qurux badan tahay in madaxda soomaaliya ay la hadasho somalilan oo ay ku qanciso in soomaali wixii u dhexeeya ay si un u dhammaystaan laakiin gacanta saddexaad meesha laga saaro runtii marka aad fiiriso dadka intellectualska ama aqoonyahanka ha noqoto ama doodaha markay yimaadeen kabacdi dad badan ayaa soo jeediyey inta aan la aadin masar ama aan la aadin dagaal lagu baaqinin in si parallel system ah loo shaqeeyo oo ah bal marka ugu horeysa dadka soomaaliyeed waa ogeedo ama somalilan ha joogeen ama meel kasta ha joogeen dadka soomaaliyed iskusii uga dhidhiyeen runtii heshiiskan iyo qadafkan abi axmed ee ku xadgudubka xaduudda soomaaliya marka runtii dad badan ayaa qaba oo anuna ku jiro in maaragtay wadahadal iyo dadkii dad soomaaliyeed waayo inay wada fadhiisto cawaaqibta ka dhalanaysa mustaqbalka ethoobiya ay ka leedahay meeshaanu in aysan ahayn labaatan kilomitr oo iska fadhiisatay ay tahay dhulkan soomaaliyeed inay qaadanayso oo mustaqbalka la wareegi doonto iyo waxa hadhow taxtaa waqtigu hadduu dhammaado konton sano generation soo socda inay dhibaato ku tahay dadka reer somalilan in lagala hadlo marka dareenkaas soomaalinimada ku jirta laftirkeeda in aan dadka la fogeynin oo wada hadal lagu dayo oo dadka soomaalida laga tilaabada koowaad laga bilaabo halkaa laakiin tilaabadana in lagu daro dadka soomaaliyeed in muuse bixi keliya ma ahan hogaamiyuhu runtii waa qaldami karaa laakiin dadkii soomaaliyeed cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo dadkan somalilan sidaad og tahaba waxay ku nool yihiin waxaa waaye waa dadka salaadiinta odayaasha ahay shacabkii dhammaa is wata marka in wadahadal lagu dayo runtii waxay ka mid tahay qayb difaaca dhulka soomaaliyeed iyo dekedda saylac oo etoobiya hunguriyeysay marka haddii sii fogaadaan oo cadiifad aad loogu dhawaaqo runtii waxaa laga yaaba in dadku sii wada fogaan oo dad aan shala taageersanayn heshiiskan ay taageersaneen inay maanta taageeraan marka mar kastaba wadahadalka iyo soomaalinimada iyo in laisku soo dhoweeyo dadkii etoobiyana laga dhigo hal wada cadow oo shacabkii la mideeyana runtii afkaar aad iyo aad u fiican oo runtii dowladduna ay ku howl jirtaan isleeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed adaad mudan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida mikrofoonka axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaana inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu markala kumayno haddii ilaahay raaiyo nabadgel